habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo khamiis ah oo bisha meeye sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com caawa iyo dunida waxaa idiin daadaheynaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o e da waxaa ka mida waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee shirka wadatashiga qaran ee maalinkii saddexaad ka socda muqdisho
maxamed aad iyo aad aa umahadsan tahay shirka maanta oo kale maalintii saddexaad maanta waxaa diirada lagu saaraya arrimaha amniga waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shirkan golaha wadatashiga qaranka hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ee warbixin ay ka dhegaysteen xafiiska amniga qaranka
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o e da oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka odayaasha dhaqanka soomaalida iyo marxaladihii ay soo mareen nimankaana la yidhaahdo madax dhaqameedku dhowr reer ayay soo mareen mar waxay ahayd markii miyiga la joogay oo soomaalidu ay miyi u badnayd madax dhaqameedka soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin
waxaad sidoo kale maqli doontaan maraykanka oo cunaqabateen saaray laba ka mida taliyaasha ciidamada r s fta dalka suudan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida oon idiin akhriyo anigoo ah sahre cabdi axmed madaxweynaha yukrein valadimir zelenski ayaa sheegay khamiista maantaytaa inuu u safray waqooyi bari magaalada kharkif la yidhaahdo si uu markaasi kulamo ula yeesho saraakiisha ciidamada xili ruushku ay duulaan ku yihiin gobolka zelenski ayaa waxa uu sheegay isagoo ku hadlayay khadka dhinaca telegaraamka in xaaladda kharkif ay tahay mid aad u adag laakiinse guud ahaan la xakamayn karo ruushka ayaa sheegay in dhowr tuulo oo ka tirsan kharkif maalmihii soo dhaafay ay la wareegeen horumarka ruushkana waxa ay keentay in zelenski uu markaasi baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo lasii qorsheynayay milatariga yukrein ayaa khamiistan waxa ay sheegeen in iyada oo xaaladda kharkif ay tahay weli mid aad u cakiran haddana ciidamada yukrein ay xaaladda dejinayaan oo ay hakiyeen hor u socodka ruushka ee meelaha qaarkood ay kula wareegi karaan blinken ayaa waxa uu ku dhawaaqay laba bilyan oo gargaar milatari ah oo loogu talagalay yukrein taasi oo qayb ka ah xirmo dhan lixdan iyo kow bilyan oo dollar oo la ansixiyey bishii hore madaxweynaha shiinaha shijibin ayaa waxa uu markaasi bogaadiyey xiriirka kala dhexeeya shiinaha ruushka waxa uuna markaasi ballan qaaday inay xoojin doonaan wada shaqayntooda xili magaalada bejiin uu ku qaabilay madaxweynaha ruushka valadimir putin putin ayaa booqasho laba maalmood ah waxa uu ku joogaa shiinaha iyadoo uu ku tilmaamay xiriirkan labada dhinaca mid xasiloon islamarkaasina xasilooni u keenaya dunida waxa uuna sheegay in xiriirka ruushka iyo shiinaha aan loo jeedin cidna amaba cidna aanan loola dan lahayn sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladdu ay maamusho putin ayaa u mahadceliyey shiinaha wuxuuna ugu yeeray dadaalka shiinaha ee lagu xalinayo xaaladda yukrein mid wakhtigan muhiim ah wuxuuna sheegay in shii uu la socodsiin doono xaaladihii ugu dambeeyey ee halkaasi ruushka ayaa waxa uu weeraray yukrein bishii febraayo sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyadoo uu la kulmay cambaareyn caalami iyo cunaqabateyn reer galbeedku ay uga falceliyeen weerarkiisa ukrain israa'iil ayaa khamiista maanta taa waxa ay sheegtay in shan ka mida saraakiisheeda ay ku dhinteen rasaas ay fureen taangiyada ciidamada ka dagaalamaya gaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in shan askari oo ka mida askartooda ay dhinteen arbacadii shalayto ahayd kadib markii laba taangi ay si qalad ah u duqeeyeen dhismo ay askarta ku sugnaayeen xilli lagu guda jiray ayaa la yidri isku dhacyo ka socday xerada qaxootiga ee jabaliya ee ku taala waqooyiga dalkaasi dagaal culus ayaa mar kale waxa uu ka qarxay waqooyiga kadib markii degniino ciidan oo ku saabsan iskuday xamaas ay ku doonayso inay dib ula wareegto dhismo awoodda ciidan ay ku sugnaayeen ay timid halkaasi bilo kadib markii israa'iil ay ku dhawaaqday inay burburin doonto dhismooyinka ay xamaas ku dhuumaalaysanayaan waa sida ay yidhaahdeen saraakiisha ayaa waxay u sheegeen wariyaasha a f b iyo dad kaleto goobjoogayaal iyo dhakhaatiirta caafimaadkooba khamiista maanteeto in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay mar kale beegsadeen goobo ku yaala gaza xalay oo ay ku jiraan magaalada gaza aagaga koonfureed ee saytuun la yidhaahdo jabaliya iyo sidoo kaleto xerada qaxootiga ee nuseyret ee ku taalla halkaasi lon wolf oo isagu aan wax xiriira la lahayn kooxaha siyaasadda ayaa lagu eedeeyay toogashada ra-iisul wasaaraha slovakiya roberto fico sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha gudaha maanta hogaamiyaha garabka bidix ee dadweynaha ayaa lagu toogtay iskuday dil galabnimadii arbacadii kadib shir ay golaha wasiiradu ku yeesheen bartamaha magaalada hanlover fisco ayaa waxa uu ku jiraa xaalad halis ah laakiinse waxaa la filayaa in uu noolaado sidaasi waxaa sheegay sarkaal ka tirsan isbitaalka lagu dabiibayo maanta oo khamiisa booliiska ayaa waxa ay xireen la tuhunsanahaasi arbacadii shalayto sida uu sheegay t a oo ah xarun warbaahineed oo maxalli ah oo ku taalla dalkaasi eedeysanaha ayaa khamiistan lagu soo ogay maanteeta afalkaasi dilka inuu geystay warkii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal halka wararkaas oo idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeena fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilowna eh waxaa maalintii saddexaad galay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkaasi ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga la dagaalanka al-shabaab iyo dhammaystirka dastuurka iyo qodobo kale cabdicasiis barrow ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho goordhow
shirkan oo galay maalintii labaad ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo masiiri ah oo ku saabsan xaaladda soomaaliya waxaana ka qaybgalaya madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir marka laga reebo puntland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarreeya mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska warfaafinta ee villa soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in gelinkii dambe ee maanta loo gudbay wejigii labaad ee shirka waxaana laga yaabaa in ilaa iyo beri uu kulankan sii socdo shirkan ayaa waxaa subaxii hore warbixin amniga dalka la xiriirta gaar ahaan dagaalka al-shabaab iyo meesha uu marayo looga dhagaystay wasiirka difaaca dalka iyo taliska ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socota xafiiska la taliyaha amniga qaranka soomaaliya dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya kulankan ayaa waxay isla soo qaadeen muhiimadda guud ahaan soomaaliya uu u leeyahay in shidaal cusub lagu shubo gulufka dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaa sidoo kale xalay warbixin ku saabsan s s c qaatuma looga dhagaystay hogaamiyaha maamulkaasi oo muqdisho ku sugan wejiga uu hadda u gudba shirkan madasha wadatashiga qaran ayaa waxa uu yahay mid xasaasi ah oo si gaara indhaha loogu hayo laba qodob ayaa lagu gorfayn doonaa sida ilaha ku sugan madaxtooyada ay noo xaqiijiyeen waxaana ay kala yihiin arrimaha dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka maamul goboleedyadan hadda la shiraya villa soomaaliya ayaa waxa uu dhammaanayaa wakhtigii horey loogu kordhiyey bisha juun ee soo socota wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada qaarkood ay danaynayaan in iyagu doorasho qabsadaan halka dhinaca villa soomaaliyana la sheegayo inay ku dadaalayso inay aaddo doorasho qof iyo cod ah maamuladaasina lagu jiheeyo lama oga waxyaabaha ka soo bixi kara shirkan inkasta oo puntland aysan ka qaybgaleen kulankan haddana waxaa si gaara indhaha loogu hayaa halka uu khilaafkan ku dhammaan doono iyo jihada shirkan soomaaliya uu u jihayn doono cabdilcasiis barrow v o e muqdisho dhinaca kaletana wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa goordhow shirkaasi ka wareystay cabdiraxmaan xudeyfi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya
maxamed aad iyo aad aa umahadsan tahay shirka maanta oo gala maalintii saddexaad maanta waxaa diiradda lagu saaraya arrimaha amniga waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shirkan golaha wadatashiga qaranka hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ay warbixin ay ka dhageysteen xafiiska amniga qaranka iyo wasaaradda gaashaandhiga ee taliska xooga dalka soomaaliyeed taas oo diiradda lagu saarayay istaraatiijiyadda qaabka dagaal midaysan loogu qaadi lahaa kooxda khawaarijta islamarkaana loo soo afjari lahaa warbixino kala duwan ayay ka dhegeysteen oo ay ka mid tahay guushii laga gaaray cunaqabateynta hubka in la qaado iyo sida admis kadib dowladda federaalk soomaaliya ula falgeli karto nidaamka amniga dalka oo dhammaystiran marka kulankii maanta wuxuu ku dhammaaday guul ayuu ku dhammaaday maadaama saddex maalmood ay kulankan uu socday waxay u badan tahay in saacadaha soo socda kulanka warmartiyeed rasmi ah laga soo saaro marka berito ayuu shirka uu dib ugu dhacay oo beri si soconaya miya
ilaa hadda kulanka isfaham guud ayaa laga gaaray si habsamilan oo u socdaa marka micnaheedu marka waxay tahay madaxdu inay britis kusoo laabanayso oo ay la rajeynayo in warmartiyeedkii ugu dambeeya lasoo saaro haddii ilaa allaawid sarle ogolaado ugu dambeyntii muxuu ahaa doorka katumo ama s c ay halkaa ku joogtay oo madaxeedii uu ku sugnaa shirka
sida aad og tahay hogaamiyaha s c khatumo maamulka kumeel gaarkaahi shalay gelinkii dambe ayuu shirka yimiday waxaana uu warbixin ka siinayay xaalada guud ee amni tan dhaqan dhaqaale ee deegaanada s c waxaa la socotaa in shirkani diiradda lagu saaray xaalada guud ee dalka gaar ahaan arrimaha dastuurka iyo arrimo masiiri oo aada u waaweyn marka hogaamiye firdhiya warbixin guud ayuu ka siiyey madaxda waxaana u bogaadiyey shirkan marka raje inteela ayaa laga qabaa in war lagu midaysan yahay iyo go-aan midaysan oo soomaalidu ay sugayso oo lagu farxo inuu ka soo baxo shirkan raje inteelagaad ka qabtaan rajo boqol kiiba boqol ah ilaa hadda shirka waxaad moodaa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale dhammaantoodba in si qurux badan iyo habsamilayno shirka ugu socday oo aysan marno kala caajisin oo kulamadooda si qurux badan ugu socday marka natiijada laga filan karo waxay tahay natiijo soomaalidu ay u aydo ayna ku farxdo insha allahu berito ilaa iyo maalmaha soo socdana war lagu farxayo dadka soomaaliyeed maqli doona kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed xasan xudeyfi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo u warameeya maxamed colaad xasan weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan maraykanka ayaa arbacada shalayto ahayd wuxuu cunaqabateen ku soo rogay laba taliyo ka tirsan ciidamada sida milatariga u tababaran ee dalka suudaan ee arasafta islamarkaasina waxa uu ku jawaabay ama uu ku hanjabay cadaadis ay cutubyo kaga joojinayaan duulaan ay ku qaadayaan magaalada el fesher ee ku taala gobolka daarfuur ee dalkaasi suudaan sida warbixintan uu ku hayo wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac waxda maaliyadda ayaa sheegtay inay xayirayaan hanti kasta oo maraykanka u taalla islamarkaana ay dembi ka dhigayaan wax isweydaarsi lala sameeyo cali yacquub jibriil oo ah taliyaha bartamaha daafuur ee xoogaga gurmadka degdega iyo cismaan maxamed xaamid maxamed oo ah sarreeyo guuto oo ku lug leh qorshaha howlgallada xoogagan oo magacooda loo soo gaabiyo r s f matthew miller oo ah afayeenka waaxda maaliyadda ayaa war u soo saaray ku yidhi howlgallada militariya r s f ayaa ku hareereynayaan islamarkaana ay ku go-doominayaan alfashar oo ku taalla waqooyiga daafoor waxa uu halisgeliyey nolosha boqolaal kun oo qof oo rayda isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale matthew uu yidhi waxaanu diyaarunahay inaanu qaadno tallaabooyin dheeri ah oo ka dhana ashkhaastaasi iyo weliba hay-adahaasi sida firfircoon u hurinaya dagaalka oo ay ka mid tahay ficilada duulaanka alfashar xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa isaguna isniintii codkiisa digniinta ku biiriyey wararka sheegaya dagaal culus oo ka socda meelaha sida weyn ay dadku u joogaan xilli xoogaga arasaf ay doonayaan inay la wareegaan gacan ku-haynta alfashar oo ah magaaladii ugu muhiimsanayd uguna dambaysay ee ku taalla daafuur ee aan gacantooda ku jirin tobannaan kun oo qof ayaa dhintay halka malaayiin kalena ay barakaceen tan iyo markii dagaalku bilaabmay bishii abriil ee sanadkii laba kun iyo saddexiyo labaatankii dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada suudaan iyo weliba xoogaga arasaf islamarkaana yimi kadib markii taliyayaashoodu ay diideen inay qorsheeyaan inay isdhexgalaan maraykanka ayaa hogaamiyey dadaalla diblomaasiyadeed si loo joojiyo dagaalka balse guusha iyo saamaynta la arkay ayaa kooban iyadoo taliyayaasha xoogagan arasafna aanay u muuqanin inay dalalka reer galbeedka u taalla hanti taasoo ay saamayso cunqabataynahan maraykanku xoogaga rsf iyo weliba ciidamada qalabka sida ee suudaan ayaa la arkay labadoodaba iyaga oo raba inay hantiyaan dhulka lagu dagaalamayo kuna guulaystaan iyadoo dhinac kasta uu taageero ka helaya gacmo dibadda tom brielo oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan suudaan ayaa mar kale safar ku tegaya bariga dhexe iyo weliba afrika toddobaadkan iyadoo rajo laga qabo in horumar laga sameeyo maraykanka ayaa labada dhinacba dusha u saaray dembiyo dagaal islamarkaana ku eedeeyay kooxda arsf isirsifayn iyo weliba dembiyo ka dhana bini aadamnimada inay ku sameeyeen dadka asadkooda afrikaanka yahay ee ku nool daafuur rsf oo bedeshay maleeshiyaadkii janjawiid ayaa olole aanay waxba la hadhin ee ku fuliyay galbeedka gobolkaasi taasoo xilligaasi maraykankuna uu ku tilmaamay xasuuq
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o eda toddobaadkan waxaan ku eegeynaa doorka hogaanka dhaqanka soomaalida iyo marxaladihii ugu dambeeyey ee uu soo maray wacanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda hoggaanka dhaqanka ee soomaalidu waxa uu ahaa soo jireen meelaha qaarkoodna magta iyo meeriska taladuba ubad dhaxaad ayay u ahaayeen bulshada qarniyo badan deegaannada soomaalidu ee degto gebi ahaantoodba waxaa dhaqanku ay leeyihiin duubab waaweyn oo loo cimaamado inay talada qoysaskooda ay jaangooyaan qaybaha kore ayadoo hababka dhaqanka qabaa'ilkana lagu halbeego hadba xeerarka ay leeyihiin qabiiladu qoraaga axmed faarax cali idaaja oo ah dhaqanyaqaan ayaa ii sharaxay in hoggaanka dhaqanka soomaalidu uu soo maray saddex marxaladood oo midkoodii ugu horreeyey uuba ahaa mid ka sii horreeyey gumaystihii dalka yimid
saxnaay dhaqanka soomaalida markii la fiiriyo dhowr heer ayuu soo maray nimankaan la yidhaahdo madax dhaqameedku dhowr heer ayay soo mareen mar waxay ahayd markii miyiga la joogayo soomaalidu ay hilmiyi u badnayd markaas iyada ah madax dhaqameedka soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin lasoo gudboonaada xallintooda taasi mar bay ahayd markaa lafteeda ma ahayn waxa ay yani madax dhaqameedku ma ahayn inay iyagu goyn jireen sidii dowladdii oo kale go'aama qaadan jireen oo go'aamada la fulin jiray awood fulineed ma lahayne waxay lahaayeen awood haddii alla kugu nool yahay moral ah oo odayaasha kale oo qabiilka ayaa soo bisleen jiray arrinta markaasay u keeni jireen markaasuu ku ducayn jiray oo haddii alla kugu nool yahay guddoomin jiray laakiin wuxuu isagu soo jeediyo waa laga doodi jiree ma ahayn wax mataqaanaa muddi lagu gooyey saas siday u ahayd gumaysiga baa yimid gumaysiga markuu yimid rag waxay ahaayeen madax dhaqameedka u badnaayeen dad integrity leh oo haddii ala ku roon yahay oo qor iyo xerar ah oo aan been aqoon oo aan laaluush aqoon oo ayay ahaayeen raggaas ayaa gumaysigii wuxuu ka waayey wixii uu ka rabay in ay mataqaanaa u ogolaadaan oo haddii alla kuure dadka usoo usoo gacan geliyaan shacbiga ay markaa u taliyaan way diideen gumaysiga markaa wuxuu sameeyey rag kale ayuu ka ag samaystay oo ogol tiisa ogol iyadiina ma hagaagin oo ma noqon wax gumaysigu uu ku guulaystay ma noqon sidoo kale waxaa jiray xilliyo dhexe oo ah wakhtigii dowladnimada soomaalidu ay qaadatay markaasoo dhaqankuna sidii hore si ka beddelan lagu arkay gaar ahaana wakhtigii dhowaa ee dowladdii kacaanka oo awoodda hoggaanka dhaqanka sida uu leeyahay axmed faarax cali idaaja uusan ahayn mid u buuran sida maanta uu yahay dowladdii soomaaliya markay dhalatay marka iyadoona sidii oo kale ayay mataqaanaa isaga fogaysay nabadoonnadii iyo wixii loo bixiyey iyo duqowdii sababtu waxa weeye waxaa la yidhi dowladda iyo shacbiga cidna inay u dhaxayso maaha weliba xilligii kacaanka ayaa la yidhi dowladda iyo shacbigeeda iyadaa maamulaysa oday shaqo kuma leh waa lasoo dhaafay heerkaas heerkii odaygu ka shaqayn jiray dowladnimada oo dowladda ahaa oo odaygu ka shaqayn jiray iyo guurtidu ahayd waa lasoo dhaafay shuruuc baa la samaystay dowlad baa la noqday marka looma baahna in odayaasha mataqaanaa haddii alla ku roya ay iyagu go'aama gaaraan go'aamadaasna la fuliyo dowladda la waadagaan arrinta dowladda ayaa iska leh ayaa la keenay haddaba wakhtigii ka dambeeyey dowladihii dalka gaar ahaana markii burburka dalka uu dhacay hoggaanka dhaqanku waxa uu u muuqday inay heleen fursad ay qayb uga noqdaan jaangooynta talada dalka si ka beddelan sidii hore waxayna qaarkoodba ku milmeen siyaasadda intii burburkii dhacay dagaaladii dhaceen oo qabaa'ilka dirireen oo haddii alla kuu rooyahay dowladdii meesha ka baxday markaas weeye marka ay awood ziyaada ah oo aysan weligood yeelan ay yeesheen odayaasha dhaqanku markaas weeye marka ay yani iyagu laga sugay taladooda in la qaataa ay qasab noqotay markaas weeye markay yeesheen awood fulineed oo aysan weligood yeelan maanta waxa awood leh waxa weeye waa odaga reerka ayaa awood leh awood fulineed buu yeeshay waaniga ku iri awel waxa weeye awooddiisa moral bay ahayd wuu ducayn jiray waa la ixtiraami jiray integrative uu lahaayo haddii aan lakuu roon yahay qoor iyo xeer uu lahaa marka xoole ma qaadan jirin laaluush ma ogolo ma qaadan jirin maanta waxa weeye siyaasaddii bay si walba ugu jiraan odayaashii dhaqan sababtuna waxa weeye yani siyaasiyiintii baa gabay kaalintoodii marka inay boos halkaa ka raadiyaan oo ka helaan ayay isku dayeen waana ku guulaysteen shir walbo laysugu yimaado odaga reerka odaga reerka ayaa laleeyahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo hawsha iska lahaa iyaga ayaa uga horeeya ugana awood badan maanta dhaqanka soomaalidu waa uu ka qara weyn yahay dhinacyo badan marka loo eego gaar ahaanna habka xallinta xaajooyinka qabaa'ilaadka qoraaga muxudiin xuseen ciid oo dhowaanba soo bandhigay buuggiisii ugu dambeeyey ee dhaqanka uuga hadlay lana yidhaahdo godob iyo geeri ayaa waxa uu qabaa in dhaqanka soomaalida gaar ahaan hoggaanka dhaqanka ee wakhtigan ay wax badani iska beddeleen dhaqanka soomaaliya wuxa uu ahaa udub ama tiir dhaxaad marka ay timaado xallinta khilaafaadka guurka xeerka reerka uu leeyahay si walbo noloshooda ka mid ah waxa hagahaya ama xudunta u ah wuxuu ahaa dhaqankooda waayo bulshooyinka caalamka marka la barbar dhigo ummadi waxay saddex waxbaa dadka xira mar waa inay diin tahay marna waa inay dhaqan tahay marna waa shaksiyadda iyo abuurka ilaahay qofka uu ku abuuray nooca ay tahay ma garanaysaa qof damiir le baa jira oo damiirka qof keliyay taasi saamaynaysaa laakiin bulsho marka la yidhaahdo dhaqan iyo xeerar bay yeelanaysaa kuwaasaana u noqonaya hadday tahay nabadda hadday tahay guurka hadday tahay deeqda hadday tahay nooc walba oo bulshadu ay xiriir u yeelan kardho xeerar bay u lahaan jireen qarniyo badan dadka soomaalida waxaa dhegahooda ku soo dhacaya magacyada kaaba qabiiladu ay ula baxaan isimadooda hoggaanka haddii ay noqoto boqorro iimaamyo ugaasyo wabarro suldaanno malaaqyo garaadyo iyo wixii la mida kuwaasi oo badi hoggaanka dhaqanka ee soomaalida ahaa ab laga soo gaar gaar ahaana deegaanada intooda badan soomaalidu ay degto koodii ugu dambeeyeyna toddobaadkan waxaa loo duubay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo lagu caanashubay degmada halgan ee gobolka hiiraan halkaasi oo boqolaal dad ah oo qaybaha bulshada ah ay u dhigeen diyaafad si weyn bilo loo soo agaasimay dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale saar aada u mahadsan tahay horta xafladdaas waxay ahayd xaflad qiimo badan oo dhammaan siyaasiyiintii reerka iyo haweenkii ganacsatadii qaybaha dhan oo bulshada qabiilkan uu kasoo jeeda dhammaantood ay isugu imaadeen waxa waaye kulan kulanku ugu weyn taariikhda annaga oo noo dhaco waa ugaasduubka waaye kanna wuxuu ka ahaa kulamadii ugu weynaay ee taariikhda ay isugu imaadaan dadka uu ugaasku u yahay ani waxaan ka imid waxaan ka mid ahay madaxdii siyaasiyiintii ee ka qayb gashay oo xamar ugu imid nasiib wanaag beledweynaan imid beledweynaan ka safarnay baabuur ka qaadanay oon ku tagnay magaalada halgan ooaan si nabad ku tagnay sababta hadda ay weliba sidaas quruxda badan ee ugu dhacday ee ugu weyneed waxay ahayd dhulkii oo nabad ah barwaaqaan ah dadkan xilli roobaada nabadana ay sii saacidaysay ee meel kasta isaga imaan kareen oo gobolka ah oo ma jirin carqalado oo dhanka amniga ah maadaama meesha halgan ay ka mid tahay meelihii la xureeyey oo dadka badan ay kusoo dhinteen oo dagaalkii aan la galnay qoladii nabadiidkeeda khawaarista ahayd ay ka mid ahayd runtii waxay ahayd wax oo la qiyaasi karin ummadda khalqiga intaas leeg oo ugaasku ugaasku yahay dadkaynuna iyo reerkaynuna oo meesha aan ka dhalanno ugaasku u yahayna runtii waa dad aad ugaasku u ixtiraamo ugaaska u daba fadhiya wax walbo inkastoo lagu tirinayo hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida in waayadan ay siyaasadda ku dhex milmeen haddana xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale ayaa wuxuu ii sheegay in hoggaanka dhaqanka kursiga ugaasnimo ee toddobaadkan lagu duubay gobolka hiiraan intiisa badan siyaasadda uu ka madax bannaan yahay gaar ahaana marka ay noqoto soo xulista xildhibaanada amaba siyaasiyiinta kaleeta ee qabaa'ilaadku ay leeyihiin si markaasi eedo badani uu uga baaqsado walaa horta haroy anaga horta dhaqanka iyo siyaasadda inkastoo waayadan dambe dalku ay isdhex galeen annaga horta uwaasyada reerkan soo mara way ka duwan yihiin uwaasyada kale ee dalka qabaa'ilada kaleeto marka ay tahay siyaasadda oo ama xildhibaanada xilliyada xildhibaanada oo dadka matalaada dowladda loo dirsanaayo hadduu yahay heer gobol iyo heer federaalbo ugaaska hawaadlaha dhammaan ugaasyada soo martabo ma dhex galaan halka ugaasyada kale ay dadka soo qoraan laakiin ugaaska maadaama uu ugaas yahay ilan waxaa laga yaabaa kursi kasto shan qof lix qof inay rabaan ugaasownu yahay marka waxa ugaaskeena loo jecel yahay kamid tahay inuun ugaaskeena uunan dhex gelin uunan u kala hiilinin dadka u ugaasku yahay u maaragta wax lug ounan ku yeelanin oo soo jiidashada waxay u leedahay oo annago hadda dadka ugaaskeena uga duwan yahay ugaasyada kaleeto waa cadaaladda waayo cadaalad mar haddii ugaaskii uusan dhex gelaynin arrimaha noocaase uunan u kala hiilinaynin wuxuu ku istaagaa halkaas waxaa gala dhaqanka kale odayaasha oo nabadoonada la yidhaahdaa arrimahaas galo laakiin ugaasku ma galo cabdikariim cilmi yuusuf waxa uu ka mid yahay nabadoonnada dhaqanka gobolka hiiraan wuxuu iiga warramay sidoo gobolka hiiraan looga tixgeliyo hoggaanka dhaqanka ayadoo mid ka mida beelaha dega gobolkaasina ay si weyn u quweeyaan ugaaska dhaqanka gobolka hiiraan iiba dhaqanka hadda beesha xawaalle ugaaska ay duwanaysay waxa weeye waa dhaqan soo jireen ah dii uusan ahayn midka uga fac weyn soomaalida wuxuu ka mid yaha kuwa uga faca waaweyn dhowr qarni ayuu soo jiray marba marka ka dambaysana aadaa loo xiiseeya aadaa loo ilaaliya aada loo tixgeliya haddii ilaahay ku ran yahay wax badan oo ma garanaysaa kala dambayna oo nidaama oo ismaqala oo kala dambaynaya uu leeyahay dhaqanka gobolka hiiraan haddii ilaahay ku ran yahay haddii ay noqoto dhanka bulshada deriska dadka deriska la ah beesha haddii ahaan lahayd dhinaca dowladda waxa wax laga weyd ama ka jawaabo oo go-aanka ugu dambeeya leh waxa weye waa dhaqanka waa ugaaska ugaaskana sida ay bulshadani u tixgeliso si aan caadi ahayn ay u tixgelisaa oo kala dambaynta iyo nidaamka iyo dib heshiisiinta bulshada degan gobolka hiiraan iyo dadka deriska la-ehba meel aad baa looga tixgeliyaa oo waxaaba loo yaqaanaa mararka qaarkood ugaaska ugaasyadaa loo yaqaanaa gobolka hiiraan hadda koo iyo labaatan ugaasuu soo maray hadda inuu ugaaskii laba iyo labaatan haddii habaan jeclahay intaas oo soo maray oo ninka wiil ugaaska ugu yarba oo konton sano ama lixdan sano ama toddobaatan sano ama siddeetan sano u gaaray yacni waa dhowr qarni markaan dib u fiirin
inkastoo isbeddello uu jiro meelaha qaarkood sida ay kuu sheegayaan dadka dhaqanyaqaanka ah gaar ahaan deegaanada soomaalida oo hoggaanka dhaqannadu ay aad isu beddeleen sida xeerarku ay ahaan jireen haddana hogaamiyaasha dhaqanka iyo xeerarka soo jireenkaee beelaha ayaa si weyn bulshada dhexdooda looga tixgeliyaa hogaaminta salaadiinta gaar ahaana marka ay timaado arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo waayadan ay si weyn uga dhex muuqdaan markaa si gaar ahna gobollada fogfog ee qaarkood ay adag tahay in maamulladu ay si dhib yar uga arrimiyaan barnaamijkii bandhigga v o eeduna waa naga intaas inta aan mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo barnaamijkii bandhigana waa naga intaa halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacaddeena fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda
cidhibka dhexdeena
habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal qodobo dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo socda waxaana ka mid ah barnaamijyadii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee arrimaha wargeysada iyo wararkii ugu waaweynaa ee ay dunidu ka qoreen balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya iyo qodobada kalean idiin haynaba warkii dunida ee dhegaysi wacan israa'iil ayaa khamiista maanteeta ah sheegtay in shan ka mid a askarteeda lagu dilay rasaas ay fureen taangiyada ciidamada ka dagaalamaya gaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in shan askartooda ah ay dhinteen arbacadii shalay kadib markii taangi si qalad ah uu u duqeeyey dhismo ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil intii lagu guda jira ayaa la yiri isku dhac ka socday xerada qaxootiga jabaliyaha ee waqooyiga dalkaasi ku taala dagaal culus oo mar kale ka qarxay halkaasi waqooyiga ayaa digniino ciidan oo ku saabsan iskuday ee xamaas ku doonayso in dib dhismayaashaasi ula wareegta ah loo shaaciyey madaxweynaha shiinaha shi jibin ayaa bogaadiyey xiriirka ka dhexeeya shiinaha iyo ruushka waxa uuna ballan qaaday in ay xoojin doonaan wada shaqaynta xili magaalada bejiin uu ku qaabilay madaxweynaha ruushka valadimir putin putin ayaa booqasho laba maalmood oo waxa uu ku joogaa shiinaha waxa uuna ku tilmaamay xiriirkooda mid xasilinaya adduunka waxa uuna sheegay in xiriirka ruushka uu la leeyahay shiinaha aan loola jeedin cid gaara sida lagu sheegay war uu daabacay wargeys gudaha laga leeyahay dalkaasi madaxweynaha ukrein valadimir salanskina waxa uu sheegay khamiista maanteeta inuu u safray waqooyi bari magaalada kharkif ay halkaasi ku dagaalamayaan dhinacyada ruushka iyo iraahde ukrain salanski ayaa waxa uu ku sheegay barta dhinaca telegramka in xaalada kharkif ay tahay mid aad u adag laakiin guud ahaanba la xakameynayo ruushka ayaa waxa uu sheegay in dhowr tuulo oo ka tirsan kharkif maalmihii lasoo dhaafay horumar ruushka ay ka sameeyeen taasi oo keentay in salanski uu baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo markaasi la qorsheynayay milatariga ukrein ayaa khamiista maanteeta sheegay in iyada oo xaalada kharkif ay weli tahay mid cakiran haddana ciidamada ukrein ay xaalada dejinayaan oo ay hakinayaan hor u socodka ruushka ay ku doonayaan inay meelo horle kusii qabsadaan warkii dunida koobnaana waa naga inta halkaasi wararku ay idinkaga imaanayeen barnaamijyadii waraysiyada iyo warbixinadii ku horreeyey waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ee caawa iyo dunida markana wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in shan ka tirsan ciidamadooda ay ku dileen weerar ay ka geysteen taangiyada israa'iil waqooyiga magaalada gaza sida warkaba aad ku maqlayseen dhinaca kale maraykanka ayaa sheegay inay dhammaystireen dhismaha buundo macmal ah oo ah kuwa biyaha dul sabeeya oo ay ka dhiseen xeebta qaza gaar ahaan si markaasi loogu adeegsado arrimaha gargaarka ibraahim xasan daandurey ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay v o edu dhimashada ayaa waxay ka dhigaysaa tirada askarta ka dhimatay israa'iil laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii oktoobar sidoo kale milatariga maraykanka ayaa maanta oo khamiisa sheegay in dekad kumeel gaar ah oo lagu sameeyey xeebta khaza ay dhammaatay taasi oo noqon doonta waddo cusub oo uu maro gargaarka biniaadamnimo ee gelaya marayka khaza taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in baabuurta xamuulka ah la filayo in ay bilaabaan inay usoo dhaqaaqaan dhanka xeebaha maalmaha soo socda waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay mas-uul ka noqon doonto helitaanka shixnadaha iyo iskuduwidda qayminta marayka cusub ee badda ayaa waxa uu ku lug leeyahay dhowr qaybood iyadoo gargaarka marka hore uu kormeer iyo hubinba ku marayo qubrus kadib ayaa xamuulka waxaa loo soo qaadayaa dooman dul sabaynaya badda oo uu sameeyey maraykanka qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalka lagu doonayo in lagu kordhiyo waxa ay hay-adaha gargaarku ay ku sheegeen inay tahay cunto dawo iyo sahay kaleeto oo aan ku filayn dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta qaar ka mida kooxaha gargaarka ayaa sheegay in marinbadeedku aanu ahayn xalka ugu wanaagsan iyagu oo ku doodayaa in kordhinta qulqulka gargaarka ee iskoosyada dhulka ah ay aada uga waxtar badan tahay taasi wasiirka difaaca ee israa'iil yof galant ayaa arbacadii waxa uu weeraray ra-iisul wasaaraha benjamin netanyahu kadib markii uu ku guuldaraystay in uu dejiyo qorshe lagu maamulayo khaza kadib marka uu dhammaado dagaalka israa'iil ay kula jirto xamaas balse hogaamiyaha israa'iil ayaa sheegay in aysan macno lahayn in sidaasi la yeelo ilaa laga adkaanayo xagjirinta laga bilaabo oktoobar arrintani waxaan si joogto ah aan ugu soo bandhigayay golaha wasiirada wax jawaab ahna kama helin waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaare benjamin netanyahu in uu go-aan qaato oo uu caddeeyo in israa'iil aysan ka dhisi doonin maamul rayada marinka khaza ayuu yidhi grant isagoo ku baaqay in si deg dega loo helo wax bedela maamulka xamaas khaza ayaa waxay hoy u tahay ilaa iyo laba dhibic saddex milyan oo falastiiniyiina weerarkii toddobadii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday israa'iil iyo weerarada israa'iil ee ka dhanka ah maleeshiyaadka xamaas ay taasi kaga jawaabaysa ee khaza ayaa netanyahu waxaa si joogto ah ugu diiday inuu dejiyo qorshe dagaalka kadib lagu maamulayo khaza maraykanka oo ah dalka ugu weyn ee hubka u daabulo israa'iil ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo maamulka falastiin si ay u maamulaan khaza iyo daanta galbeed labadaba hal laba dowladood ah oo isgarab yaalla laakiin netanyahu iyo isbahaysigiisa garabka midiga ayaa si adaga uga soo horjeeda xalka ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa waxa uu sheegay in wadahadal kasta oo ku saabsan sida khaza lagu xukumayo ama lagu maamulayo dagaalka toddobada bilood kadib ay tahay hadal maran haddii xamaas ay sii joogto dhulkaasi wasiirka amniga qaranka ee israa'iil ee midigta foga itamar bengeber oo xubin ka ah isbahaysiga talada haya ee netanyahu ayaa isaguna galanta waxa uu ku weeraray aragtidiisa bengeber waxa uu galanta uu ku sifeeyey wasiirkii gaashaandhigga ee ku guuldaraystay toddobadii oktoobar maantana kusii socda guuldaraysigaasi waxaana uu yidhi waa in la beddelaa wasiirka gaashaandhigga si loo gaaro hadafyada dagaalka dagaalkan ayaa ka dhashay weerarkii argagixiso ee kooxda xamaas ay bishii oktoobar ay ku qaaday israa'iil oo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof ayna ku qafaashteen ilaa iyo laba boqol iyo konton laystayaal sida ay sheegeen saraakiil israa'iila weerarkii ay israa'iil taasi kaga jawaabaysay oo ay ku qaaday khaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan soddon iyo shan kun iyo laba boqol oo falastiiniyiina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka khaza ee xamaas ay maamusho oo ay ku jiraan dad rayada iyo dagaalyahano balse waxa ay sheegtay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo carruur ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi oo qortay v o e da nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa gelinkii dambe ee shalayto waxa uu hadal u jeediyey golaha sharci dejinta ee dalka jabuuti aadan madoobe ayaa booqashadiisan ay noqonaysaa tiisii ugu horreysay dalka jabuuti uu ku tago tan iyo markii loo doortay xilkan faahfaahinta warkan waxaa jabuuti ka soo diray wariyahayaga halkaasi ramadaan muuse
munaasibad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta dhismaha baarlamanka dalka jabuuti ayaa si xoog leh loogu soo dhoweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaa si isdaba jooga loo tumay astaamaha muusiga calanada soomaaliya iyo jabuuti kadib gudoomiyaha aqalka hoose ee golaha wakiilada baarlamanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur oo khudbad dheer ka jeediyay xarunta golaha baarlamanka jabuuti ayaa marka hore uga mahad celiyey jabuuti taageerada ay u muujisay wuxuu ugu yeedhay markii dhowaanta lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka dalka soomaaliya isagoo warbixin kooban ka bixiyey xaaladda soomaaliya waxaan kale ka mahad celinayaa taageerada hagarla-aanta ah ee aad nala garab aad inoo muujiseen markii lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka ee dalkeenna mudane guddoomiye mudanayaal marka hore ii oggolow inaan warbixin kooban idanka siiyo xaaladda dalka soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal dalka soomaaliya waxaa waxaa ku tallaabsaday sannadihii u dambeeyey horumar laga sameeyey xagga amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamata bixinta ummadda soomaaliyeed waxaan dib u habeen lagu sameeyey dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya taas oo suurtagelisay in dalka amnigiisi wax weyn iska beddelaan koow arrinta arrinta koowaad waxaa tallaabooyin fiican laga qaaday dib u heshiisiinta iyo kalsooni dhiska shacabka soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray burbur iyo dagaal sokeeye dhinac kale gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xusay dadaaladii kala duwanaa ee jabuuti ay usoo gashay dib u heshiisiintii ummadda soomaaliyeed ee kala yardhowday iyo dib u dhiska iyo dib u yegleelidda dowladnimada soomaaliya laga soo bilaabo shirkii carta labada kun ee lagu soo dhisay dowladdii kumeelgaarka ahayd maalin maalintii ka dambaysay waxaa soconayay dadaalo lagu soo xoojinayay dhab u heshiisin shacabka soomaaliyeed kaas oo suurtageliyey in dowlad dhiska soomaaliyeed meel fiican uu soo gaaray kaasoo saas oo kale runtii aad ogtihiin walaalayaal tallaabada ugu muhiimsan garab istaaggeedii maaragtay ee dowladda walaalaheena jabuuti oo uu hogaaminayo ismaaciil murgeele kow ka ahaa waxaad og tihiin laba kun iyo sagaalkii baarlamaanka maanta aan joogno in anugu dalkeenni labaad aan joogno daliil u tahay waxaad goobjoog wada ahayn inaan ku dooranay madaxweynihii sheekh shariif baarlamaankeenni maanta aan joogno dhexdiis aniga oo shir guddoominahayay maaragtay taasoo ummadda soomaaliyeed u arkaysay in maaragtay dalko dalkoodii meel ka mada inay joogaan marka sidaa daraaddeed anigoo runtii marna iloobaynin yacni wax qobadkii walaalnimadii isgarab istaagii markii dowladaan dhisay dadaaladii walaalaheen ay bixiyeen marna la iloobaynin ummadda soomaaliya iloobi doonin waxaan maxad maxaad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil umar geele rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti mahadsaned rabadaan markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba soo dhowaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa laanta socdaalka britain oo sheegtay in ay u badan tahay in dadka meegangalyo doonka ah ee ku guuldaraysta codsiga arjigooda la geyn doono dalka ruwanda cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay dowladaha britain iyo ruwanda ayaa isla ogolaaday in qaxootiga sharciga loo diiday la geeyo ruwanda heshiiskii hore ayaa ku eekaa dadka ka soo gudbaya biyaha u dhexeeya faransiiska iyo britain sida wasaaradda arrimaha gudaha britain sheegtayna tobannaan kun oo muhaajiriin ah oo loo diiday sharciga waddankaasi britain ayaa lagu daray liiska dadka ay dhici karto in si xooga loogu mustaafuriyo ruwanda cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay saraakiisha socdaalka britain ayaa bilowday in la ururiyo qaxoontiga la diiday oo la geeyo goobaha laga dhoofinayo howlgalkan oo loo bixiyey howlgalka victor dadkan ayaana laga mustaafurin doonaa toddoba ilaa sagaal toddobaad gudahood wadankan brinton qaxoontiga sida khasabka ah la celiyo arjigooda laguma eegi doono ruwanda laakiin waxa la siin doonaa sharci ay dalkaasi ku degaan waxaana la caawin doonaa shan sannadood sida dadka ka soo tallaabay faransiiska ee iyagu ogol in la geeyo ruwanda cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasaaradda arrimaha gudaha britain ayaa sheegtay in sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii afar iyo labaatan kun saddex boqol iyo toban arji oo ah codsi magangeliya doon ah ay dowladdu diiday halka laga noqday afar iyo labaatan kun iyo toddobiyo labaatan arji dadkana dhammaantood waxay iminka khatar ugu jiraan in la geeyo ama loo mustaafuriyo dalka ruwanda laakiin boqolkiiba boqol lama hubo dadka in si khasaba loo geyn doono waddankaasi dadkan qaarkood ayaa dalbaday magangeliya doonka ka hor intii aanay bilaabmin in muhaajiriintu ay faransiiska kaga soo tahriibaan adoonyaha yaryar waxaa kaloo jira dad lagu celiyey waddamadii ay asal ahaan ka soo jeedeen halka ay jiraan dad aan dalalkoodii la geyn karin sababa kala duwan aawadood cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent warbixinuu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay ra-iisul wasaaraha slovakiya oo xaalad khatar ah ku jira kadib markii laga toogtay caloosha ra-iisul wasaare robert fico oo sagaal iyo konton jir ah ayaa sida wargeysku daabacay cusbitaalka loola cararay kadib markii shan xabadood caloosha lagaga dhuftay isagoo ku sugan magaalada handalofa sida wargeysku daabacay mas-uulkan ayaa markii hore la geeyey cusbitaal magaaladaasi ku yaala laakiin markii dambe ayaa diyaarad lagu geeyey cusbitaal ku yaala magaalada caasimada ah cabdixaafido sida wargeysku daabacay ninka looga shakisan yahay inuu toogtay ra-iisul wasaaraha oo da-diisu ay tahay koob iyo toddobaatan jir ayaa goobta lagu qabtay iminkana ku jira xabsiga waxaana la aaminsan yahay inuu u toogtay isagoo diidan aragtidiisa siyaasadeed mas-uulkan la toogtay ayaa sida wargeysku daabacay caan ku ahaa taageerada madaxweyne putin iyo weliba nacaybka u qaba saxafiyiinta hore ayaana u muuqbahiye caanka ah waddankiisa iyo weliba laba joornaala oo ka soo baxa dalkaasi ugu sheegay inay cadowgiisa yihiin oo u diiday inuu warsiiyo cabdixakiinow sida wargeysku daabacay madaxweynaha la doortay ee slovakiya peter balagrini taageerana ra-iisul wasaaraha la toogtay ayaa sheegay isku daygan dilka ra-iisul wasaaraha in uu yahay arin ka hor imanaya khatarna ku ah wax kasta oo ay u taagan tahay dimuqraadiyadda slovakiya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cabul ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
wadajir ayaad u mahadsantihiin cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya labaduba barnaamijkeenna wargeysada ee laanta afka soomaaliga ee v o eda caawo kale aad dhegaysataan haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiinta soomaalida oo ugu yaraan dhowr iyo toban goobood lagu shiray ayaan guulaysan marka la eego weli dagaalada soo cusboonaanaya ee ka dhacaya meelo badanood dadka soomaaliya daris ku yihiin gaar ahaan gobolada dhex dalka soomaaliya haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsanta waxay tahay ma odayaasha dhaqanka ayaa hawshoodii gabay oo sidii loogu soo joogsan jiray aan loo soo joogsanayn mise siyaasiyiinta iyo maamulada soomaaliya ka jira ayaa sii hurinaya colaadaha soo noqnoqonaya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya bashiir diiriye shariif oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug iyo suldaan xuseen xasan oo ka mid a salaadiinta soomaalida labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa suldaan xuseen xasan asalaamu calaykum waraxmatullahi waa ku salaamaya yaasin adiga iyo bahda voice of america mawduuca dooda haddaan toos u galo dhibaatada ka jirta soomaaliya ee markasta soo noqoto isimadu doorkooda iyo wanaagsanaan way ka soo baxeen sida ugu quruxda badan qarannimadii soomaaliya markay burburtay ismadu waxay bilaabeen in ay qaranka soomaaliya iyo qabaa'iladii soomaaliya isku soo celiyaan shirar fara badan bay ismadu hogaaminayeen ilaa iminka waxaweeye ismadii ayaa xildhibaanadii soo dooranhayo iyagaa isu keenahayo iyagaa dadka isku celcelinhayo qabiilka dhexdiisa broblomka ka jira xalinhayo kan ka jira beelaha kale iyo beeshooda xalinhayo dhibaatadu ilaa iminka waxay la jirtaa xagga siyaasiyiinta waayu ninku markuu xil rabo shaqadiisaba waxay shaqo ka dhigteen inayn waxba kala garanaynin in ay soo ordaan inay soo ordaan oo ay qabiil qabiil ku diraan mooye inaynaba garanaynin inaynaba garanaynin in ay dadka isu keenaan ha noqdo mid madaxweyne goboleed ah ha noqdo mid muxuu ahaay xildhibaan goboleeda ha noqdo mid xildhibaan qaranna ha noqdo mid wasiirah ayagii dadkii ayagii la rabay inay isu keenaan dadka ayaa waxay ka dhex shaqeeyaan dhibaatadii qabaailada dhibaatadii gobolada dhibaatadii federaalka iyo udhexaysay maamul goboleedyada iyagaa ka shaqeynaya bashiir diiriya shariif anigu waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo horey ganacsado u ahaa waqtiya dambana dabcay siyaasadda soomaaliya qayb inuu ka qaato si soomaalidaas dhibaataysan loo badbaadiyo ujeedadeeda maahan guri dheer inaan dhisto ama nairobi ka dhisto ama xamar ka dhisto ama dubay ka dhisto ujeeddada waxay dadkaasi loo kala badbaadiyaa nasiib daro galmudug baan u tartamay madaxweyne ku-xigeen ki xilligii cabdikariim madaxweyne noqday waxaa la iga adkaada laba cod nabadda galmudug ka dhacday anigu waxaan ka mid ah ragga aabbaha u ah laakiin magacayga lama sheego hadda meesha ninkii madaxweyne ka ah ama ninkii taliya ciidan ka ah baa la sheegayaa anugu shaksi xildhibaan ah gaalkacyo iyo garow aan isku keemid weye xamar iyo garow iyo gaalkacyo isku keemid weye nin intaa mari karaana soomaalnimo u mari kara qabkeeda leh dareenkeeda leh wadaniyadeeda leh maaha meel haddaan tagana meesha kale ka soo horjeedeen waxaan u jeedaa dan guud waxaan leeyahay arrinta soomaaliya waxaa sabab ah inay heshin weydo waa siyaasi iyo oday kulli waa ku midaysan yihiin wax ka maqan ma leh balki siyaasiga odagaa dhalay siyaasiga waxaa noo soo doortay odagaa noo soo doortay wiilkuu soo doortay oo jawaabka lacag raba inuu gashado oo raba inuu xil helo baa ka fakaraya kama fakaraya wadanku see noqdaa
soomaaliya waa heshiisay anigu waxaan ka qayb galay shirarka ka dhacahaya xamar kuwa ka dhacahayo garoowa kuwa ka dhacahaya galmudug kuwa ka dhacahaya muxuu ahaa westiga jubbaland kuwa ka dhacahaya nairobi ismadu meel kasta ayay joogaan meel kasta ayay ka hadlaan meel kasta ayay wanaagga ka taliyaan wayna isu yimaadaan meel kastoo ay joogaanna waa wada xiriiraan dadka kala qoqoban danna ka muxuu ahaye ay uga muuqatay inay dadka kala fogaadaan waa nimanka siyaasiyiinta anigu dembi kuma leeyahay inaan nin aan wanaag u arkaayo soo doorto laakiin markuu meeshu yimaado inuu wanaaggii uu ka muuqday uu ku socdo uu ku shaqeeya asagaa laga rabaa marka dhibaatadoo dhan anigu waxaan u arkaa inay siyaasiyiinta yihiin bashiir diiriye ee shariif ee ganacsadana waad ahayd welina raad baad ku leedahay ama ha noqoto odaynimada ha noqoto ama ha noqoto khibraddii siyaasadda maxaa hortaagan haddii aan kugu soo celiyo isla su-aashii inay siyaasiyiintu la shaqeeyaan odayaasha dhaqanka yaasin waa mahadsan tahay niyow carabta waxaa la maqli jira waxaa la yidhi carabtu waa shiraan oo shirar badan bay yeeshaan jaamacadda carabta waxayna ku heshiin inaysan heshiin soomaaliya taasay taagan tahay soomaaliya ma heshiinayso mana heshiin doonto mana heshiin doonto anaa ku celcelinaya soddon iyo laba sana soomalia dhex taagnaa xil kama kama raadsan wasiir uma caroon madaxweyne ku-xigeen aan waayo uma caroon xildhibaan laga qaadan uma caroon maxaa wax liisi dhaqaalo uma caroon shilinka helo dadkan kula maslaxeyn jiray ummadan kula wadi jiray war nabad qaata war meel baa loo tegi jiray soomaaliya meelaa la tegina ma jirto soomaaliya ilaahay baa u maqan wallah nin u maqan oo soomaaliya jirin maalin baa iyadoo jabuuti lagu shirahayo aan joogay jabuuti waxaan dhegeysanay yidhi shimbirayo hees shimbirayo hees soomaaliya waxaan leeyahay shimbirayo hees shimbirayo hees aan leeyahay marka ma soo jeedaan nin walba hadda wuxuu taagan yahay boos aan dhaco iyo guri aan dhisto iyo daar aan dhisto aragti fog male wax xamar yaalaana boqolkii sideed waa u badan taha gobolada kalena waa yaalaan marka runta idin sheego odayaasha soomaaliyeed baana kow ka ah dhibka kow ka ah marka oday walba waxaa gacanta ku haysta gabar jaadwalaa iyo wiil aan joogaysaa gacanta ku haya oo la biilahaya danta guudna ma muuqato dan gaaraha muuqata mar xuseen waxaa laydinku dhaliilayaa inaad wiilashiinnii iyo dadka saxaabaadkiina keliya aad xelalka u raadisaan dadka islaynaya iyo meelaha ee lagu kala aragti duwan yahayna inna tegin gaar ahaan waxaadda gobolada dhexe ka socda meel kastoo lagu aragtay duwan yahay meel kastoo dhibaato ka jirta odayaalku way tagaan wayna xalayaan wayna u ordaan wayna u saciyaan in ay xal ka keenaan wanaagsan laakiin xalka waxaa la rabaa markaad keento cidda maamulka ah oo markaad joogto meesha maamulayso inay la wareegto kiiska fulintiisa kiiska fulintiisii dhibaatada waxaa dhibaato dhan meesha taalla waxa weeye ciddii fulinta iskaleed annagu odayaal baan nahay maslaxad baanu ka talinaa ninkana la yidhahdo muxuu ninka dembi buu galay hala keeno baanu keennaa ninkii ay dowladda ka soo caabato ay yidhahdaan dhibaatadaasuu sameeyey baanu doonnaa maalin walba oday baa loo dilaa maalin kasta oday baa muxuu ahay dhibaato u galo dhibaatadaasoo dhan waxaan anigu isleeyahay oo meesha hortaagan in xal saxa laga gaaro bale horinayo laba qolo qolada social mediaha aad iyo aad wax ayadoo aana odayaalkiiba ayna ogaanin bay balaayo intay ogaadeen bay soo gelinayaan marka ceebtii ayaya marka la xalin lahaa maba la xalin karo adduunkii oo dhan ayay ku wareegaysaa soo ma garana because ww xalki way dhaafaysaa iyo wuxuu odayg wax ka qaban lahaa qolada labaadna waxa weeye waa qolada maamulka ku jirto siyaasiyiinta aho iyagaa la rabay in ay arkaan markay ama social media kuwa ay u dirsadeen ay soo geliyaan inay iyaguna ku boodaan oo ay qabtaan labadiba dhibaataday qayb ka yihiin ugu dambayntii bashiir diiriya shariif muxuu xalku yahay maadaama aad waaye arag u tahay dhibaatadiina ay weli socoto oo dib u heshiisiintii soomaalida lagu guulaysan laaya yaasiin xalku waa in ilaahay la baryo ilaahay noo noqdo lana toobad keeno haddaan ilaah noo noqo lana toobad keenin xal la gaari maayo siyaasiga haddaad fiirsi mediaha maalin xag u hadlaya maalin xag u hadlaya maalin gadaal buu hadlaya xalku waa in ilaahay loo noqdo ilahay wuxuu noogu noqon karaa in ilaahay kitaabkiisa qur-aanka la qaato xal ka sokeeya soomaaliya male caalamka waa la yidhi haddii kitaabka aan qaadano waa biilkeena war biilka ilaah baa bixiya risaaqada ilaah baa bixiya darajada ilaah baa bixiya magaca ilaah baa bixiya tusaale ahaan hal dowladda xasan sheekh oo joogta dastuur baan badela leeyahy wax ka soconaya maleh marka dadku heshiisba ma aha dadku hadduusa heshiisaan wax socon kara maleh kuwii horoo joogay laftugooda eedooday leeyihin xubaantooday leeyihin nin walba wuxuu rabaa inuu wax ka dhigto ninka dhegtiisa wax ka maqlaya nin soomaaliya doodadoodii kordhig war waxaan macquul maaha nin raba labaa halka gobolada dhex laga gaaraya qof u dhashay oo ka naxaya oo diin leh in loo dhiibo qof u dhashay oo ka naxaya oo dadku isu keeni habeen galaadi seexan kara habeen galdogob seexan kara habeen gaalkacay seexan kara habeen cawdaar seexan kara habeen ceelbuur seexan kara waa in mas-uuliyadda loo dhiibaa nin xaafad keliya ka tirsan oo hebel iyo hebel dhahayn waxba kama qaban karo dadkan ilaahi ha loo baryo suldaan xuseen xasan ugu dambayntii muxuu yahay xalku xalku waa laba shay kow dadka social mediaha la dhex ordahayo oo dhibaato yaroo dhacdaba buunbuuninaya oo kiiska kiiska ka weyneynaya kuwaa bal horta in dib loo dhigo lala hadlo qolada labaadna waa in qoladan siyaasiyiinta ah iyaguna ay faraha kala baxaan meel dhisan oo soomaaliya goboladeeda ka mid a haddaad aragto isimadii baa isku hayo iyagaa xal diin iyo xal oday iyo xal dhaqan ku dhammaynayo kuwa dabka ku shidahayow gobolada dhexaa joogo ama gobollo kaleba ha joogeenaya war dhibaatada ka joojiya dadka soomaaliyeed soomaaliya waa heshiis soomaaliya dhibaato ma dhex taallo waa dad walaala ah ee dadka ka dhex qaraabanaya siyaasiyiinta war ha ka joogana soomaaliya aad ayaad umaasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen bashiir diiriye shariif oo ah siyaasi horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan galmudug iyo suldaan xuseen xasan oo sanaadiinta soomaalida ka mid a labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodinkaana intaa inoo joogtay tl markale waddan ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya markanna aan soo dhoweeya cabdihani iyo heeska calaf codkaasi baxsan iyo cabdihani ayaan dhegihiina uga sii tegaya iyo heeska calaf waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno haatan armaad armad allah adow ka dhiigataaye